halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis ka bisha maarj sanadka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaal qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a warbixin ku saabsan soomaaliya oo sheegtay in muddo ka yar laba sano ay ku soo saari doonto shidaalka dalka oo qodistiisa ay bilaabayaan kadib heshiis shidaal baaris ah oo ay la gashay dowladda turkiga qodobada ugu muhiimsanaa heshiiskaas lagu qoraayo waxaa ka mid ahaa in dowladda turkida ay naga caawinto dhanka shidaalka dhanka wax soo saarka dhanka sahminta annagana wuxuuna saarayaa waajibaad waajibaadkaas oo ay ka mid yihiin inaan siino wixii xog ah oo ku saabsan shidaalka iyo gaaska intaba inaan siino
waxaa kalood maqli doontaan barakacyaal magaalada muqdisho ku sugan oo wajahaya duruufo nololeed xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan iyo waraysi ku saabsan urur maxalli ah oo magaalada boosaaso ku afuriya dadka indhoolayaasha iyo kuwa dhagahala qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida israa'il ayaa weli sii wada duqaymaha cirka ay ka wado marinka khaza iyadoo arbacadii shalay ay ciidamadeeda madaafiic ku rusheeyeen deegaanka rafax oo ah aag ay ku nool yihiin malaayiin falastiiniyiin ah oo la ildaran cunto yare wakaaladda wararka ee royters ayaa ku warantay in ciidamada israa'il ay bartilmaameedsadeen afar guri oo ku yaala rafax arbacadii shalay mid ka mid ah duqaynta cirka ee israa'il ayaana dishay koob iyo toban qof oo oo ka koobnaa hal qoys sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka duqaymahan ayaa imaanaya laba maalin kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ansixiyey qaraar lagu dalbayay in xabad joojin deg deg ah laga hirgeliyo gaza inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan kooxaha biyaha hoostooda quusa ayaa arbacadii shalay helay meydadka laba qof oo ka mida lix ruux oo ka mid ahaa shaqaalaha dhismaha waddooyinka oo lala-aatan iyo markii ay duntay buundada magaalada baltimore ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka buundada francis scott key ayaa burburtay kadib markii uu herdiyey markab xamuul waday aroornimadii hore ee talaadadii lasoo dhaafay labada meyd ayaana laga soo saaray webiga uh, batapsco sarkaal ka tirsan ciidamada booliska gobolka maryland cornel ronald butler ayaa sheegay in meydadkan iyo baabuur big ab trag ah oo ay la socdeen laga helay gunta biyaha webiga oo cabir ahaan gaaraysa toddoba dhibic laba iyo lixdan mitir shaqaalaha gurmadka iyo kooxaha quusayaasha ayaa weli wada baaritaan ay ku baadigoobayaan dad la rumaysan yahay in weli la la-yahay dhegaystayaal warkeennii dunidana waa nageyntaa subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilowna dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in muddo ka yar laba sano ay ku soo saari doonto shidaalka dalka oo qodistiisa ay bilaabayaan bilaha soo socda kadib markii golaha wasiirada ee soomaaliya ay ansixiyeen heshiis is-afgarad oo ku saabsan soo saarista shidaalka iyo gaaska kaasoo soomaaliya ay la gashay dowladda turkiga heshiiskan ayaa qayb ka ah dadaallo ay dowladda soomaaliya ku doonayso inay ku soo saarto kheyraadka shidaalka wasiirka batroolka iyo macdanta soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabaha heshiiskan uu ka kooban yahay iyo qodobada ugu muhiimsan ee ku jira
golaha wasiirada waxay ansixiyeen heshiiskii iskaashiga ahaa ee aan la galnay dowladda turkida heshiiskaas waxaa dowladda turkiga mas-uulga ahaa wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga ah dhanka soomaaliyana waxaa mas-uulga ahaa wasaaradda batroolka iyo macdanta heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis m o u ah oo isafgaarad ah waxaa dabcan ku jiri doona si kaleeto oo ka hoos dhawanayo oo wixii tafaasiil lagu qori doono sida heshiiska p s a ama heshiiska wax soo saar wadaagga marka qodobada ugu muhiimsanaa heshiiskaas lagu qoraayo waxaa ka mid ahaa in dowladda turkida ay naga caawinto dhanka shidaalka dhanka wax soo saarka dhanka sahminta iyo dhanka researchka intaba inay naga caawinto annagana wuxuuna saarayaa waajibaad waajibaadkaas oo ay ka mid yihiin inaan siino wixii xog ah oo ku saabsan shidaalka iyo gaaska intaba inaan siino ayagana sida ugu dhaqsaha badan leh ay u galaan sidii ay howshaas soo saarka shidaalka ay u fududayn lahaayeen insha allah
haddaba soomaaliya muxuu uga dhigan yahay heshiiskan ay sheegtay in dowladda federaalka ay shidaalkeeda kula soo baxaysa ayaan weydiiyey doctor uweys cali oo ah agaasimo ku-xigeenka hay-adda cilmi baarista ee heritage kana faallooda arrimaha dhaqaalaha heshiisku wuxuu qayb ka yahay heshiis dhowaan soomaaliya iyo turkiya wada sixdeen oo ah dhanka amniga iyo dhanka dhaqaalaha waana qayb ka mid a dhanka dhaqaalaha in maritam resourceka wadanka turkiga uu ka caaweysay soomaaliya oo lasoo bixi lahayd weli detail ama faahfaahin runtii gaar ahaan sida loo kala qaadanayo maaragta waxaa kasoo baxaa khayraadkaasi macda laakiin waa heshiisyadaasay daba socdaan soomaaliyana waxay uga dhigan tahay runtii iyadoo dakhliga ama runtii dhaqaalaha dalka soo gala oo aada u yaryahay na mudan tahay in soomaaliya ay ku tallaabsato inay maaragtay bal dhankaas dakhliga in kor loo qaadayo weliba dakhliga gudaha oo la xiriira dakhliga kasoo gala khayraadka dihaan ee dalkeena aaban oo runtii u baahan maaragtay si taxadar leh ee looga fakaro waxaan isleeyahay waa heshiis runtii soo dhoweyn mudan laakiin waxaan haddana isleeyahay haddii sida saxan oo toosan oo si wanaagsan looga baaraandegay arrintaasi ay timaado in soomaaliya ka faa'iidi karto wasiir cabdirasaaq ayaa sidoo kale sheegay in muddo ka yar laba sano ay ku qaadan karto in lagu soo saaro shidaalka haddii sidii loogu talagalay dhinacyada ay u dhaqangeliyaan heshiiska isagoo dhanka kalena ka hadlay siday isugu xiran yihiin soo saarista khayraadka iyo horumarka dalka khayraadka waddankan ku jiro runtii khayraad aada u fara badan xog consistenty ah oo dhinac walba markaa fiirisid isku si wuxuu sheegayso ayaan haynaa dhaqaalaha waddanka ayay qayb weyn ka tahay ku tiirsanaanta aan ku tiirsannahay waddamadan dibadda ah ayaan ka baxaynaa waxay qayb ka noqonaysaa dabuliska kaabaha dhaqaalaha infrastructureka waddanka in dib loo dhiso marka inaan horumar gaarno iyo shidaalka in lasoo saaro waa isku xiran yihiin waxaa shirkadaha qodaalka sameeya qasab ku ah waajibku ah waa inay sameeyaan three d seismic three d seismica samayntiisana waxay qaadataa saddex bilood muddo ah marka saddex bilood kadib la sameeyana waxaa waaye waxa la galo waxaa la yidhaahdaa waa drillingkii oo in la qodaa ceelkii waxa ku xigana waa wax soo saarkii marka isku dar hadda meesha aan marayna haddii shirkadda turkiga ay maanta brita oo heshiiskii maanta aan siixinay aan marsiino diblomatic generalka oo ayaga ay helaan oo dhaqangal u noqdo waxaan ka hadlayna waxa waaye in saddex biloodna ay ku waxeeyaan three d seismiga saddex bil kadibna qodaalkii ay bilaabaan marka waxaan ka hadlayna oo dhanba marka laisku daro waa wax ka yar sanad ilaa iyo sanadii bar haddaba muddada uu wasiirka sheegay dowladda soomaaliya ugu suurtageli kartaa inay wax ku soo saaraan maxayse yihiin caqabadaha ku iman karaa waa kan mar kale doctor uweys cali
muddadaasi aniga waxay la tahay aad bay u yar tahay hal sanay bar soomaaliya markaad fiirisid marxaladda hadda ay ku jirto oo marxaladda amniga ah mara marxaladda siyaasiga ah oo runtii khilaafaad siyaasiya mar walba iska soo laabtaan haddana ay jiraan ayadoo aan laga heshin waxyaalaha runtii waaweyn ama qadaayaadka waaweyn oo ay ka mid yahay arrimaha dhamaystirka dastuurka oo hadda socda oo runtii qodobo muhiim oo la xiriira heshiiskan oo sida loo qaybsanayo kheyraadka kasoo baxaa ayadoo qadaayaadkaas waaweyn taagan anigu waxaan isleeyahay waktigaas aad buu kooban yahay waddanka guud ahaan dee dadka iyo shuruucda iyo iyo even xataa shuruucda ayadoo diyaarsan oo hadda shuruu shuruuc badan la meel mariyey haddana stiil waxaa jira caqabada runtii sida lagu hirgelinayo shuruucdaasi ay jirto qodobka kale oo ugu muhiimsana waxa weeye in khilaafaadka siyaasiga soo laalaabta ay saameyn ku yeelato oo dibidhac u keento iyo sidoo kale wadamo kale oo banaanka ee soomaaliya runtii interest kale inay kheyraadkeeda ay maaragtay la baxdo oo runtii ama dowladda soomaaliya heshiisaa kula gasho ama maaragtay mustaqbalka raja kale inay soomaalida heshiis kala gasto arrimahaas oo runtii soomaaliya abaal fara badan oo maaragtay humanitarian hadday noqoto taageero iyo mid maaragtay horumarba la garab taagnaa oo rajo ka rabo marka aniga waxaan isleeyahay hal sana iyo bar aad bay u kooban tahay markaad fiirisid caqabadaha maaragtay soomaaliya ay wajahayso waana runtii muhiim waaye soomaalida inay shidaal lasoo baxdo laakiin ma u diyaarsannahay wey su-aasha saxda ah heshiiskan ayaa sidoo kale qayb ka ah ololaha dowladda soomaaliya iyo rajooyinka ay ka qabto inay ku soo saarto kheyraadka dalka oo marxalado kala duwan soo maray xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ayay qoysas barakacyaal ah oo siyaabo kala duwan oga barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen waxay duleedka degmada dayniile ee magaalada muqdisho ku wajahayaan xaalado adag oo ay ugu horeyso inaysan haysanin waxyaabaha muhiimka u ah nolosha sida biyo iyo cunto warbixin arintaasi ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o e da xasan kaafi qoyste xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ayay cabasho xooggani ka soo yeeraysaa qoysas barakacayaala oo ku dayacan xero barakac oo lagu magacaaba iile oo ku taalla duleedka degmada dayniile bisha barakaysan ee ramadaan oo ku soo gashay iyagoo la daalaadhacaya duruufo culus oo uu waayuhu baday ayay barakacayaashani ka muujinayaan qayladhaan waana kuwo dalbanaya helitaanka gurmad ay ku moodaan bisha soonqaad cabdulaahi cali dhaayow oo ka mid ah waxgaradka barakacayaasha ayaa ka warbixiyey duruufaha adag ee ka jira kaamka ay ku sugan yihiin isagoona xusay in xerada ay joogaan ay soo gaareen barakacayaal hor leh kuwaas oo iyagana aan haysan waxay ku afuraan walaalaha muslimiinta ah meel kasta joogaan hooyi ma haysano musqul ma haysano biyo ma haysano laakiin hadda een soonkii aan soo galay waa soomaan nahay saa'imiina nahay een anugu horaan oo sidii ku joognay haddana waxaa nagu soo kordhimay dadka lolka barakacayaal eh oo wada sooman waxaan idinku codsanayaa dadkii ilaahay wax u dhiibay waxaan ka rabnaa inayna soo caawiyaan wax ka afurnana siiyaan wax anaga haysano male laakiin hadda soonkeena soo dhexgalay ilaa hadda lagu joogo wax waana afuri waa waaynay barakacayaasha dalbanaya in laga caawiyo raashin ay ku afuraan ayaa waxaa ka mid ah maariye cabdulqaadir oo ka soo barakacday magaalada baydhabo may kukoy baydhabo adablaagiya kukoy walaan haaysad male owlaadiyaha kinyerti walaana siiyaw male wala af soo saaraw male haddana saas etoobiya soogninka darsami may fadee walaalaga intii ilaahay walhasiin dhiibo walhasiin siiyo maryan maxamed waxa ay qayb ka tahay barakacayaashii ugu dambeeyey ee aqaladooda uga soo hayaamay fatahaadii elniino ee ku dhufatay soomaaliya waa iska dhibaataysannahay barakacayaashii meeshay ku suganaanahay wax waxna siiya ma hayno sidii biyihii aan uga soo orodnaway oo balcad iyo jowhur iyo i dhaxdaan intii walaalaha musunka wax le odsa jirnay waa waxna sii male hadda waxawaay rabalaana lagu jiraa wax kala socdaan male shaqo male dhaqoo waa isku aadi jirnay dhaqadii waa soo xaroodeen naagihii meel lookula leexanayo male marka haddii ilaahay idmo waxaa idin weydiiyeynaa walaalaha muslimka idinkaa idin waxaa weydiiyeynaa ilaah wax ka sugeyna idinka waa idinka sugeyna waxaa rabnaa inay afur degdeg ah barakacayaasha ku jira kaamka iile oo u badan haween wata caruur ayaa la daalaadhacaya duruufo isbiirsaday sideed cunugaa wataa dhar iid mu ahaayo waa hadda aanan ka furna ma hayno soominka soonqaadkii wax gacan ma nooga jiro biyihii waa ku dhibaataysagnahay le afur ma la haayo saxuur ma la haayo shaqo la-aanaa jirto magaalkii shaqa ma ku socoto nimankii meel u foofaang male qoryaa iska doognaa goofafkii waana laga soo eriyaa meel raashin laga karyaa weydiiyanaa waa lasoo waaynaa haddii ilaahay karaali naqdo ilmihii waa iska kor baaba'san yihiin hadda saan umulaa ku jiraa aabbahooda iima joogo qayb agoon waaye qayb aabbahooda waa i furay magaalo madaxda dalka ee muqdisho iyo duleedkeedaba waxaa buux dhaafiyey barakacayaal gobollada dalka ka soo hayaamay kuwaas oo xilliyo kala duwan soo gaaray xeryaha ay ku jiraan waxaana badankoodu maalmo qaraar oo u dhigma kuwii barakaca ku xambaaray ay ku qaabilayaan kaamamka ay soo maciinsadeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal magaalada boosaaso ee xarunta gobolka barina urur lagu magacaabo soomaali maskiin kaab ayaa afurin u sameeya dadka baahiyaha gaarka ah qaba gaar ahaan kuwa indhoolayaasha iyo dhagoolayaasha faysal cabdi cartan oo ah guddoomiyaha ururkaasi ku howlan afurinta dadka naafada ah ayaa magaalada boosaaso ugu waramay wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac sida oo hadda inta rabadaanka ahayd bisha rabadaan markuu ka dhintay laba beri waxaan bilownay qorshe ah inaan afrino dadka jilicsan ee danyarta ah naafadu iyo dadka danyarta ah dadka waayeelka iyo dadkaan awoodin afurka waxaan afrinaa dad gaaraya habeenkii sideetan iyo shan qof ilaa sagaashan qof hadda waxaan wadnay kowda rabadaan ilaa maanta oo rabadaan yahay lix iyo toban ayaan soo wadnay weli maanta toddobiyo toban uu yahay noo noqonay xalay lix iyo toban baan soo afurinay marka sidee baad u abaabushay dadkan afurintooda yaa kaa gacan siiya
abaabulka iyo horta labaan ukala qaadaya abaabulka annagaa soo diyaarinay oo marka hore aan salagti garaysanay dad arday waxaad noo baranaysa dugsiga farsamada gacanta gogoladan gacanta ku hayaa boosaaso ay ku bartaan dadkaas maaragtay maqalka naafada ka ay kuwa indhaha naafada ka labadaba haddii intaa ay noo socotay waxbarasho noo socotay waxaanu noo soo galay bisha rabadaan barakaasneed oo kheyrka qabtay ardadeydii iyo dadkii kale ee jilecsaa oo magaalada joogaan soo aruurinay jir ahaan waxay gaareen sideetan iyo shan qof marmar waxay noqon sagaashan qof habeen walba waxaan u samaynaa afur afurka meesha aan ku diyaarinaa afur casha iyo afur isugu jira ah meeshay ka wada casheeyaan waxaa garab ka helnay ilaa hadda oo garab buuxana siiya dad muxsiniin ah oo u badan dadka booso jooga way jiraan dad dibadda jira oo maaragtay laftigooda aan ka marnayn gacantooda oona soo xusay iyagana kheyr allaha siiyo iyo inta ka qayb qaatay dhammaan shirkadaha magaalada boosaaso oo qaarkood afurkan naga saaciday kuwa biyaha naga saaciday sida shirkada dhaho hubaal oo kale biyaha naga saacida dhammaan shirkadaha magaalada boosaaso qaarkood iyo muxsiniin shaksi shaksi ah intaba garab baan ka helnay ilahay kheyraa siiyo inta rabadaanka ka qayb qaadatay dadkaan siicsan inay afuriyaan oo baahiyaha gaarka qaba iyo dadka maaragtay waayeelka ay danyarta aan awoodin afurkaba intaa waa soo afurinay haddana waa wadaynaa inta ka dhima rabadaan oo qorshaha waa noogu jidhaa inaan rabadaanka wadno hadhowna aan raadino ciidii oo kale ciyaalka aan u raadino dhagoolada iyo maaragtay ciyaalka yara agoonta ah afurkaana waxa weeye maasha allah waa afur aan ugu talagalay dadkaas aan afurka awood danyar tahay marka calaa qof isku celis isku celcelis ahaan calaa qof maxaad siisaan intee waxaan siinaa waxa uu ku kacayaa afurkiisa waa afar doolari bar ilaa shan doolari buu kacayaa afurkiisa calaa qof adeega aan siino waxaana garabka waxaana garab ka helay dadka muslimiinta oo maaragtay soomaaliyeed oo jooga boosaaso iyo markii ugu horreeya aad bilowdeen ba
maya soomaaliya miskiinkaab ururkan hadda aan aan aan maaragtay guddoomiyaha oon ahay waa sanadkii afraad laakiin afur inaan dad wax u karino ama u sameyno kana u horreeya owel waxaan samayn jirnay raashiin ceyniinaan siin jirnay raashiin baan qaybin jirnay oo aan kasoo helno maaragtay dad kale oo iyagan muslimiin had noqotay hadday noqoto maaragtay dad ururo noocaas iyo yaryara noo soo dhiibaan sida qolooyinkan minhaaj iyo tadaamun oo kale noo soo dhiibaa inaan uqaybino sanadkaasi waxaan waxaan soo kordhinay inaan afur meesha ugu diyaarino afurkaan wadar ahaan wadareed ahaan u sameyno meeshan aan ku siino
waa gartay magaalada boosaaso markaan dib ugu soo noqono ma jiraan dad kale ama goobo kale oo dad lagu afuriyo
ilaa hadda aniga ma ma ogi oo ma kordhigi karo way jiraan way dhici kadhaa inay jiraan laakiin ma maqal oo media kumana arag meel afur sida anaga daan afurna oo kale sideetan qof hal meel wada afurna kale ma arag dadku qaybku waa jecel yihiin si hoose waxwadasadaqeed way u baxsan karaan hase yeeshee barnaamijkan annaga aan wadarka ka sameyno ballaaran oo kale maana maqal inta hadda aan ogahay imana soo gaarin afurkaanse waxa weeye annaga ayaa sicir saarnay ilaahina waa badiyey inaan dadkaas afurino oo ugu horeeya dadka bahyaa gaarka qaba ugu horeeyaan iyo dadka kale maardan yarta ah iyo dadka maaragtay aan awoodin afurkaba intaba aan isku afurino dad xagee ku diyaarisaan marka afurka
afurka waxaan ku diyaarinaa xarunta dugsiga farsamada gacanta dagooladaan ku diyaarinaa halkaas aan u sameynaa ugu diyaarinaa kadibna qof walba meeshaasu ku cunaa qaar tadaway bay ku qaataan qaar meeshay ku cunaan maarata lagu siiyaa
kaasi waxa uu ahaa faysal cabdi cartan oo ah guddoomiyaha ururka soomaaliya maskiin kaab oo dadka naafada ah ee magaalada boosaaso qaarkood afurin ugu sameeya halkaasi wuxuu u waramayey wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac
Direct from Washington, the voice of America.
dhalinyaro soomaali ah oo isku xilqaamay kuwaas oo ku kala sugan dhalinyaro soomaali ah oo isxilqaamay kuwaas oo ku kala sugan magaalooyinka nairobi iyo mandheera ee dalka kenya ayaa wada dadaallo ay ku doonayaan inay wax kaga qabtaan dhibaatooyinka iyo saameynta ka dhasha isbeddelka cimilada iyo wasaqowga deegaanka dhalinyarada ayaa bulshada ka wacyigeliya sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka arrimaha deegaanka burhaanuddiin xaaji maxamuud iyo maxamuud maxamed faahiye oo labadaba hadda ku sugan magaalada nairobi kana mid ah dhalinyaradaasi ayaa dadaalada ay wadaan uga waramay wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed waxaana ugu horeyn hadalka ku hormaray burhaanuddiin xaaji maxamuud
hadday dhalinyaradu ku dhiiran tahay badbaadinta deegaanka marka barnaamijka wuxuu noqonaya barnaamij hirgale mideeda kale dhalinyarada horta waa dad aada u firfircoon shaqadaana waxay u baahan tahay dad firfircoon oo hadba wixii jira og iyo wixii laga qaban kara og marka dhalinyarada waxay qaban karaan inay waxbarasho galaan si ay arrimahan u bartaan oo ay noqdaan waxay qabanayaan arrin cilmiyeysan oo wixii cilmi ku salaysan cilmigana halkee laga helaa goobihii cilmiga inay waxbarashada galaan oy bartaan midaas markay bartaan waxay la imaan karaan marka oo halkaas ka dhalan karta hal abuur inay la imaadaan hal abuur qofku markuu la imaado waxay keeni kartaa in adduunkina uu badbaadiyo asagana uu faa'iido waxaad qofka keeni karaa asoo dhalinyaraa hal abuur noqon kara ogaan kara wasaqda hawada ku jirta marka warshad hebel wasaqda hawada ay gelisa intaas waaye hotel hebel wasaqda ka fusha intaas waaye marka wuxuu samayn karaa technology uu ka ogaanaya technology hadduu sameeya adduunkia la dhici wuu gadi adduunkina waxbuu u tari asna waxbay u tartay marka dhalinyarada waxay keeni karaan hal abuur ku salaysan badbaadinta deegaanka marka laga hadlayo idinkoo kale hadda ururkiinan dhulka soomaalidu ay degto gaar ahaan mandheera maxaa ka qabataan sidee deegaanka u caawisaan mandheera waxaan ka qabanaa howlo badan waxaa ka mid ah awareness creation awareness creation waxaa waaye in la tago iskoolada in loo tago beeraleyda in laisugu yeero bulshada qeybaheeda kala duwan oo loo sheego horta arintan maxaa qofka waxaa waxaa ku jirta war maxaa deegaankan aniga iga gale qofka inuu gurigiisa wasaqda ka qaado markuu ka qaadana meeshii dadka ka dhexeysa uu ku tuuro uu dhahaa wasaqdan inta gurigiisa la eg inuu adduunka ka leeyay marka dadki horta in wacyigelin loo samey marka waxaan sameynaa wacyigelin waxaa kaloon sameynaa geeda abuur tree plantin waxaa kaloon xusnaa maalmaha caalamiga ah sidoo sida world environment day world cleanup day international day of forest maalmahaas marka waa maalmo loo isticmaali karo oo u n ta ugu talagashay in wacyigelinta iyo dhiirigelinta dadka la xasuusiyo war arimihii waa jiraane hala ogaada si loo dhaa marka shaqooyinkaasqabna tababarana waa bixinaa waayahay maxamuud soo dhawow kadibna dhalinyarada soomaalidu sidee uga qayb qaadan karaan ilaalinta deegaanka isbedelka cimilada wasaqowga dhalinyaradu doorka ay ka qaadan karaan waxa waaye inay wacyigelin sameeyaan xaafadii tagaan iskoolaadkii booqdaan qofku waxaa laga yaabaa in isweydiiyo waa maxay horta isbedelka cimiladan iyo waxyaabaha laga sheekeynayo iyo sidee bay ii saameynaysaa iyo waxyaabahaasoo kale inay dadkii si fiican loo fahansiiyo taas markaa waxaa imaanaysa in laga hortago in isbedelkii cimilada laga hortago cimilo doorsow inuu dhaco cimilo doorsowna waxaa keenaya waxa waaye activitieska iyo waxyaabaha ay dadku sameynayaan qashinka qashinka oo bata waxyaabaha ay mataqaana la gubo oo kale dhirta oo la jaro xaalifinta xoolihii waxyaabahaasoo dhan markay bataan waxa imaanaya marka cimiladii inay isbedesho roobyariba imaanayso waxa imaanayo in xoolihii de hilibkii iyo caanihii waxyaabaha o dhan in la waayaa imaanaysa marka waxaasoo dhan si looga hortago oo waxa weeyaan maadaama ay tahay asaaska nolosha oo deegaanka u yahay inaan marka aan ilaalino oo degaankii aan ilaalino si nolosheenii iyo dadkeenniiba ay mataqaana markaa qurux marka waxa waaye in la wacyigeliyo xaafadihii in maamooyinkii dadkii la booqdo oo maamada maanta waxa weeyaan bacda kusoo adeeganaysa oo ninka dukaanka haysta bacd uu siinayo maalinba lacagta ay ka bixinayso in la dhaho salad oo kale inay isticmaasho waayo saladu maanta hadday soo gadato dhowr bilood way hasan kartaa oo waxa weeyaan way way ku adeegan kartaa marka saasoo kale in loo fahansiiyo oo la dhaho bacdan maanta aad adeeg kusoo qaadatay waxa ka badan khasaaraha iyo waxyaabaha ay dhalin karto ayaa ka badan marka in bulshadiisaas lagu wacyigeliyo oo siladaasoo kale ay waxa weeyaan ay isticmaalaan oo oo dadkii waxa weeyaan la dhaho lagu sharciyeeyo
kuwaasi waxay ahaayeen burhanudiin xaaji iyo maxamuud faahiye oo ka mid ah dhallinyaro isu xilqaamay ka hortaga dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada iyo wasaqowga oo magaalada nairobi ugu waramayey wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed dhegeystayaal gabagabadii idaacaddeenna ayaan soo gaarnay weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah qasiidooyinka nebi ammaan ee aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee ramadaan
qodobada su'aalaalow dhiilsa noo bixi hawl toosan nagu beer allow dhiilsa noo bixi hawl toosan nagu beer allow dhiilsa noo bixi hawl toosan nagu beer abriga madowyo jiilka laysku qariniye qorshayo iskama jirin qodobada su'aalaalow dhiilsa noo bixi hawl toosan nagu beer allow dhiilsa noo bixi hawl toosan nagu beer allow dhiilsa noo bixi hawl toosan nagu beer
waxaa qiray ilaahay addirkannu keliyahay malaagta qabaantiyo waxaa qiray rasuullada addirkiyo wixii dhacaa qayrkiyo shaqooduba kutubtiisibaa qiray alloo qiirsanoo bixi ortosan nagu bixi alloo qiirsanoo bixi ortosan nagu bixi alloo qiirsanoo bixi ortosan nagu bixi markay qiidna kahanagu قد كنا قنقر يا هاشدا قد كنا مالك جاي قناك الله يسنو بحي أو توصنه به الله يسنو بحي أو توصنه به الله يسنو بحي أو توصنه به markayqiidna kahanagu qad kuna qunqur yahashida qadhkadhana kamu maalintay qadhakay loo isanoo bixi qaw toosanagu beed loo isanoo bixi
qasiidadaasi nabi ammaan ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
abriga madowyo jiilka laysku qariniye qorshayo iskama jirin qodobada su'aalaalow dhiilsa noo bixi